habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa arbaco bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankan waa siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mida qaar badan oo ka mida xoolo dhaqatada gobolka hiiraan oo dhibaato ku qaba adeegsiga lacagta telefoonka la isugu diro
xoolo baan keensannaa meeshaan xoolihii dadna taleefon ma wato dadna waa wataa wixii looga tuuro ma yaqaanno wixii looga tuuro ma yaqaanno dadkii yaqaanna waa ku dhib qabaa waa laguu soo tuuraa lagule waa lagaa taga lacagtii horeeto waa la qaada jiray masaakiinta waxbaa laga sii jiray intay kuu tahay waa taqiinnay jeebkaa lagu watay meeshaa rabtaa looga adeega karay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka
qiyaas kastoo timaadaa sanad ama laba sano waxay samaynaysaa is wax la yidhaahdo qiyaas meeqa naagood baa meeshaan ku dhimatay meeqaa jirta iyagiibaa marka dawladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen ka soo qaad hadda doorashada ka soo qaad
xubinta doodda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan se yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dowladda maraykanka ayaa taladii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay dhexdhexaadisay kordhinta xabajoojin u dhexaysay dagaalyanada turkiga taageersan iyo kurdiyiinta suuriya ee ku sugan magaalada manbij ee suuriya xabajoojintaasi ayaa wakhtiga loo kordhiyey ilaa iyo dhammaadka toddobaadkan sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xukuumadda washington ayaa heshiis xabajoojin ah oo bilow ah waxay dhex dhigtay toddobaadkii hore kooxahan kadib dagaal bilowday horaantii bishan xilligaasi oo kooxaha falaagada ay ku sii siqayeen magaalada dimashik ee suuriya oo markii dambena ay xukunka ka rideen bashaar al asad kooxda s d f ayaa ah xulufada ugu weyn ee isbahaysiga maraykanka ee ka dhanka mintidiinta dowladda islaamiga ee suuriya waxaana hormuud ka ah kooxda la yidhaahdo y p g oo ah koox ay xukuumadda ankara u aragto in ay tahay farac ka mid ah jabhadaha kurdiyiinta jabhadda kurdiyiinta ee p k k oo turkiga muddo afartan sano ahi dagaal kula jirtay muddo kordhinta xabajoojinta uu maraykanku garwadeenka ka yahay ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo weerar turkiga uu ku qaado magaalada kubani ee xuduudda suuriya oo ay haystaan kurdiyiinta maraykanka iyo turkiga oo xulufo ku ah gaashaabuurta neto ayaa taageersanaa mucaaradka suuriya ee dagaalka kula jiray bashaar al asad muddadii saddex iyo tobanka sannadood ahayd laakiin marka ay timaado kooxdan kurdiyiinta ah ee s d f ayaa waxaa iska hor yimid danaha ankara iyo washington jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa dacwado ka gudbisay faraacyada shirkadda apple ee faransiiska iyo belgium iyadoo ku eedeysay shirkadda soo saarta teleefanada gacanta in ay u adeegsato qalabka ay samayso badeecado looga faa'iideystay colaadda dalkaasi kongo waa isha ugu weyn ee adduunka ah ee laga soo saaro macdinta la yidhaahdo tin tantulum togstin oo iyaduna ah macdan kale oo loo yaqaano saddex t ee loo isticmaalo kombyuutarada iyo taleefanada gacanta laakiin qaar ka mid a goobaha macdanta laga qodo ayaa waxaa gacanta ku haya oo maamula kooxo hubaysan kooxahaasi ayaa qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqul insaanka waxay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin xasuuqa dadka rayadka ah kufsi wadareed dhac iyo dembiye kaleeto oo kongo laga geystay shirkadda apple ee laga leeyahay dalkan maraykanka ayaa ku dooda in si daah furan ah ay u soo bandhigto ilaha ay ka hesho macdanta islamarkaasna ay maalgeliso hay-ado iyagu ka shaqeeya raadraaca iyo hufnaanta macdanta apple ayaa sanadkii hore waxa ay sheegtay in aanay jirin wax caddaynaya in alaabta ay soo saarto loo isticmaalo macdan sharci darro ah oo laga soo dhoofiyo goobaha ay colaaduhu ka jiraan shirkaddu waxa ay ku adkaystay in si taxadarla ay u xaqiijiso asalka alaabta ku jirta badeecaddeeda doon la rumaysan yahay inay saaraayeen in ka badan boqol rakaab ah ayaa waxa ay ku gadoontay webiga fimi ee dalkaasi kongo doontaasi ayaa waxa ay ka soo kicitintay magaalada la yidhaahdo inongo oo ku taala waqooyi bari ee caasimadda kinshasa iyadoo ay tahay masiibadii u dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda kongo taniyo gelinkii dambe ee shalayto ayaa waxaa socday baadigoob loogu jiray dadka la la-yahay iyadoo laga walaacsan yahay in dhimashadu intaasi ay ka badan karto doonta gadoontay ayaa sidoo kaleeto waxaa saaraa alaabo sida uu sheegay elex embumba oo ka mid ah dadka deegaanka waxaana uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur laakiin ay adag tahay in la sheego tirada saxda ah ee dhimashada xilligan maadaama doonta ay saaraayeen rakaab badan warkiina dhegeystayaal waa nagay taas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indileya aan ku bilownay qaar badan oo ka mid ah xoolo dhaqatada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa la kulma caqabado waaweyn oo dhanka isticmaalka lacagaha teleefanada ee ay xoolahooda ku iibsadaan taasi oo ay ugu wacan tahay aqoon la-aanta teknolojiyadda gacanta isku xirka internetka oo xadidan iyo maqnaashaha lacagta shilinka soomaaliga ah oo aan shaqaynaynin xoolodhaqato badan ayaa waxaa la sheegay in ay dhibaato ka haysato inay isticmaalaan nidaamka lacag bixinta mobaylada taasi oo caqabad weyn ku ah awooddooda in si hufan ay wax u iibsadaan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta ka soo diray beledweyne dadka reer beledweyne ayaa waxaay la qabsadeen isticmaalka lacagaha telefoonka la isugu xawilo kadib markii sanadkii laba kun toddobiyo toban ganacsatadu ay diideen inay qaataan shilinka soomaaliga diidmada lacagta shilinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii magaalada la soo geliyey malaayiin shilin soomaali been abuur ah taasoo markiiba qalqal dhaqaale ku abuurtay muddo toddoba sano ah dadku waxay isticmaalayaan lacagaha telefoonka la isugu diro tiyo jiraan dhibaatooyin dadka qaarkii ay ku qabaan isticmaalka teleefanada marka ay doonayaan in ay lacag ka tuuraan ama ay ogaadaan lacagta ugu jirta meelaha ugu badan ee laga dareemo dhibaatada shilin soomaaliga la waayey waxaa ka mid ah seyladaha xoolaha waxaan jiraa waqooyiga gobolka hiiraan dhanka xuduudda etoobiya xoolo baan keensannaa meeshaan xoolihii dadna taleefon ma wato dadna waa wataa wixii looga tuuro ma yaqaanno wixii looga tuuro ma yaqaanno dadkii yaqaanna waa ku dhib qabaa waa laguu soo tuuraa lagule waa lagaa taga lacagtii horeeto waa la qaadan jiray masaakiinta waxbaa laga sii jiray intay kuu tahay waa taqiinnay jeebkaa lagu watay meeshaa rabtaa looga adeega karay hadda aqabadda taallo waa taleefon ma wadataa ma wato yaa laguugu tuuraa anaa kuu soo tuuri doono waa ma lagaa tegay ma laguu soo socdaa wax kale yaqaan lama arko markaa suuqa xoolaha markaan la nimaado dhibaatadaasaan ku qabnaa dhanka xuduudda ateenalaanay u badan tahay ateenalaanay u badan tahay waa lagu dhib qabaa aqabadda jirta waxa waaye in meeshii aad tegtid wax loogama gadan karo haddii aad haysid haataa dadkii yaqaanno qofkaan aqoonna waaba iska rafaadsan yahaaba wax yar inuu haysto wax badan inuu haysto maba kala yaqaanba dadka suuqa xoolaha keensada qaybtood waxay sheegaan in lacag laysku hallayn karo ay ugu dambaysay markii uu shaqaynaya lacagta shilinka soomaaliga taleefanada lacagta la isugu dirana waxay tilmaameen inay jiraan dad badan oo aanan aqoon u lahayn sida loo isticmaalo waxaana isku cadilan dadka xoolaha keensada iyo dullaaliinta dhibaatada aan ku qabno waxaa waaye horta marka koowaad xooluhu inta badan dayna lagu qaado toddoba maalmood dadaa qaadanaya shan maalmood dadaa qaadana afar ilaa afar sac dadaa qaata maalintaas heer waxaan gaarnaa hataa taleefannada lalaka dansadaba xoolihii aan dallaalinay oo dadkii aan u gadno in taleefannada lalaka dansado ayaan gaarnay hataa marka alxamdulilah shukur bacaalamiin xoolodhaqatadu marka ninkii dallaalkaa iyo xoolodhaqatadu markaasaa dagaal iyo kala qabtaay iyo waxaygiisii iyo xiiq aan ku qabnaa macnihi marka alxamdulilah shukur bilcaalamiin dadka qaarna waa fiican yihiin waagii hore oo kaashka uu jiray dhibkaan maba jirinba maba jirinba dhibkaan kaashkaa la kala qaadan jiray milyan ninkii gata laba milyan ninkii gata saddex milyan ninkii gata afar milyan ninkii gata kaashkaasaa la kala qaadan jiray marka alxamdulilah dhibka aan ku qabnaa waxaa waaye xoolihii abadayn wada noqdaba suuq xumaadna waa dhacay abaaru waa dhacay dhibay ku qabaanoo lacagtu waa dhuntaa arbacooshiniisac qof kale ku qaldamaysaa lambarkaa qaldamaya soo celinteedii hataa xil dadka qaar taleefanada waa dinsadaan marka dhib badanay ku qabaan dhib badanay ku qabaan himishay waa in la helaa shilin soomaaliya ay iska leedahay soomaaliya maraykanaaba noqonaaba macnihii mar haddaan doolar isticmaalayna macnaha wax danoo ku jiraan ma jirto dhibaatada shilin la'aanta waxay taabatay guud ahaan nolosha dadka magaalada gaar ahaan kuwa danyarta shay walba waxaa lagu qiimeeyaa lacagta doolarka iyadoo qiimaha uu ka badan yahay sidii uu ahaa markii la isticmaalayay shilinka soomaaliga runtii mataqaanaa shilin soomaaliga waasimada la waayey waxaa ka dhaltay dhibaato fara badan waxaa ka dhaltay dhaqaalo xumi waxaa shaqola'aan ku dhacday intaasoo qofood oo ka shaqaysan jiray sarafka waxaa shaqola'aan ku dhaceen mataqaanaa maxay ahayday dadkii oo dukaamada lahaa waxaa mataqaanaa culays ku yimid dadkii danyarta ahay amase oo nolosha hoos ku noolaay culays ka yimiday waxyaalaha ugu daran ayadana waxay tahay haddii uu amase uu taleefonka gaadamo amase korontada ay tagto mataqaanaa waxaa ku qasbata inta korontada ka imaanayso in mataqaanaa meesha ama aa fadhisid because si kale oo isku xallin karti ma laha culays kale intuu jira waxay tahay familka waxaa ku soo kordhay mataqaanaa culays dhaqaale familka afar qofood ka kooban waa in afar moobil loo galo si mataqaanaa lacagta loogu duuro farsamble oo kaleeto iskuulka ilmaha aada oo kaleeto bareega waa inu cunugka taleefon loo gado waayo bikoos cunugga bareeg raba wuxuu rabaa odayka meel wax uga duura ma laha awal shirin soomaaliya la siin jira jaab ku qaadan jirin wixiisoo iska habaysan jiray hadda wixii ma jiraan waa in taleefon oo loo iibiyo su taleefonkaas mataqaanaa maxay aheeday oo ugu isticmaalo mataqaanaa efisiga balaasa cilada kaloo jirto waxaa la isticmaalaa koronto waa koronto hadday tagto ee taleefona dammaan hal meel oo wax laga gadan karma ilaa korontaas ka timaada la sugaya marka runtii waxaa ummaddu bulshadu waxay qabtaa culays aad u fara badan oo dhan dhaqaale dhan kasta ah dhaqaale xumidna waa mataqaanaa waa ayadana waa laga dhaxlay oo mataqaanaa dhaqaale xumida jirto iyo culayska jiro waxaa keentay shilin soomaali la-aantaa keentay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sanadka labada kun afar iyo labaatanka dadaal xoogan waxa uu ku bixiyey inuu sii ballaariyo saameynta turkiga ee caalamka erdogan waxa uu ku guulaystay siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaana markii uu ka shaqeeyey riditaankii bashaar al asad ee suuriya iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalal badan oo afrikaana si kastaba ahaatee xiisadaha u dhexeeya turkiga iyo galbeedka ayaa sii socda gaar ahaana arrimaha la xiriira israa'iil iyo xiriirka dhow ee erdogan uu la leeyahay ruushka dorian jones oo ku sugan istanbul ayaa warbixintan diyaariyey xuseen barre aadan waa kan riditaanka dowladdii bashaar al asad waxay u ahayd madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan guul weyn oo dhanka siyaasadda ah ankara waxay taageero weyn siisay mucaaradka suuriya taas oo falanqeeyayaasha qaarkood ay sheegeen in ay u abuuri karto boos muhiim ah oo uu erdogan ku caawiyo maamulka cusub ee madaxweynaha maraykanka trump si uu u gaaro hadafkiisa siyaasadda arrimaha dibadda
in the Syrian space.
wada shaqaynta tooska ah ee turkiga uu la yeelan karo dhinacyada kala A duwan ee great arrimaha advantage suuriya to waxay American noqon State kartaa Department faa'iido weyn oo because wasaaradda their arrimaha dibadda ee relations maraykanka u are fududaynaysa not that close.
xidhiidhkooda aan weli wanaagsanayn Also, sidoo we kale can talk waxaan la hadli about karnaa Ukraine and ukraine Russia iyo ruushka haddii trump uu u Trump baahdo needs gargaar help.
riditaanka bashaar al asad waxay kicisay xiisad cusub oo u dhexaysa turkiga iyo israa'iil erdogan ayaa cambaareeyey duqaymaha cirka ee israa'iil ay ku qaaday kaabayaasha ciidamada suuriya iyo gelitaanka ciidamada israa'iil ee gudaha dhulka suuriya xidhiirka labada dhinac hore ayuu u xumaa gaar ahaan taageerada iyo martigelinta uu turkigu u fidiyey madaxda xamaas madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in xidhiirkiisa uu la leeyahay xamaas uu kaalin ka qaadan karo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda gaza balse israa'iil waa ay diidan tahay arrintaasi In order to mediate uh, in a conflict, you have to have the trust of both sides.
si aad dhexdhexaadiye uga noqoto khilaaf waa laga maarmaan inaad kasbato kalsoonida labada dhinac israa'iil ma aaminto turkiga hadda waana arrin uu erdogan si weyn uga shaqeeyey in uu ku sii xumeeyo xidhiirkaas turkigu wuxuu hadda ku howlan yahay sidii uu israa'iil uga- u go'doomin lahaa waxaana uu xayiraad ganacsi oo buuxda ku soo rogay israa'iil sidoo kale erdogan waxa uu dadaal ku bixiyey sidii uu kaalin uga qaadan lahaa soo afjaridda dagaalka ruushka iyo ukraine intii lagu guda jiray sanadkan labada kun afar iyo labaatanka erdogan waxa uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay madaxweyne valadimir putin isaga oo sidoo kale xiriir dhow la lahaa ukraine haddana su-aasha ah in erdogan uu sii wadi karo dheelitirkaas waxa ay ku xidhnaan doontaa istaraatiijiyadda uu madaxweynaha cusub ee maraykanku donald trump adeegsado si uu u fuliyo ballanqaadkiisa ah in uu soo afjaro dagaalka ukraine There is a scenario Trump will really try to squeeze Russia. Tensions there will increase.
haddii trump And uu at isku some dayo point, inuu cadaadis adag saaro Erdogan will ruushka be asked xiisadaasi to make waa a ay sii kordhi choice doontaa between ugu dambayntiina Putin erdogan waxaa and laga Trump.
yaabaa in uu u baahdo inuu kala doorto putin ama trump dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan waxa uu ku guulaystay inuu xaliyo khilaafkii u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya oo soo jiitamayay bilo badan falanqeeyaasha waxa ay sheegeen in heshiiskaasi uu kor u qaaday dadaalka turkiga ee ku wajahan sii ballaarinta saameyntooda qaaradda afrika Turkey already has very solid and strong relations with both Somalia and Ethiopia.
turkigu hore ayuu xiriir adag ula lahaa soomaaliya iyo etoobiya labadaba heshiiskan heshiiskan waxa uu kor u qaadi doonaa sumcadda iyo taageerada uu ku leeyahay gobolka waxaa kale oo uu xoojin doonaa joogitaankiisa gobolkaas oo ah mid istaraatiiji ah oo muhiim ah inkasta oo guulaha siyaasadda arrimaha dibadda ee erdogan ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ay jireen haddana gudaha dalkiisa madaxweyne erdogan waxa uu weli la kulmayaa cadho dadweyne oo ka dhalatay sicir bararka sare ee joogtada ah codbixiyaashu waxay muujiyeen diidmadooda iyagoo guuldarrooyin aan hore loo arag u geystay xisbigiisa talada haya ee ak party intii lagu jiray sanadka taas oo caqabad ku noqon doonta badbaadadiisa siyaasadeed sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka
warbixintii dorian jones oo ku sugan istanbul waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada madasha haweenka waxaa soo jeedinaysaa faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadallo taariikhda iyo waxqabadka haweenka soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii soomaaliya sida nabadaynta fanka siyaasadda iyo dhaqaalaha toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah ditoriso khadiijo cali maxamuud madaxa mashruuca diiwaangelinta dadweynaha puntland isla markaasna ay fulinayso dowladda puntland oo gacan ka helaysa dowladda talyaaniga kaasoo muddo toban sano ka badan ka socday magaalada garowe ee caasimadda puntland ditorisa khadiijo waan kaaga mahad celinayaa inaad marti noogu noqoto barnaamijka madasha haweenka bal marka hore nala wadaag taariikh nololeedkaaga oo kooban aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay faadumo inaad igu caswintaan e, programkan e, waxaan nolosheeda haddaan ka waramo e, wakti badan ma haysano marka waxaan ka bilaabayaa markaan ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed aan ka qalin jebiyey medicine aan ahaa ardaydii ugu sarreysay aan ka noqday macalin jaamacadda aan markaa sameeyey e, public health e, master ah kadibna ingiriiska aan aaday oo aan master in public health and community health and developing country kasoo qaatay kadibna aan bilaabay inaan b h d sameeyo markii wadanka uu dagaalkii ka dhacay xamar oo aan soo noqon kari waayena ay igu qasabtay inaan mar labaad medicine talyaaniga ka qaato ile shaqana aan ka bilaabo jaamacadda talyaaniga aan jaamacad ka bilaabo shaqo anigoo ka shaqeynaya wadamo badan oo afrikaan ah waxaan kasoo shaqeeyey wadamo labaatan wadan ka badan
qadijo dalka markaad dib ugu soo noqotay xaggee wax ka bilowday anigoo ka shaqeynaya wadamada dariska ah ethiopia iyo jibuuti iyo kenya ayaa waxaa suurta ii gashay inaan la diskas gareeyo safaaradda talyaaniga oo shir aanu isugu nimid oo yidhi wadanka baan dooneynaa inaanu dib inta ugu soo noqono aanu caawino sidii wadankan loo jihadiisa loo bedeli lahaa markaas ayaa discussion lala galay iyo iyo iyo madaxweynihii cabdiweli gaas oo markaas isaga la doortay waa labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasuu madaxweynuhu wuxuu yiri annaga arrintan ah in aanu aanu dadkayaga ogaano aanu dadkayaga diiwaan gelino aanu dadkayaga waxu samayno waxay noo tahay muhiim shaqadaas ayaa marka safaaraddii iyo madaxweynihii iyo aniga aanu ka ka wada hadalnay waxaa la bilaabay marka sidii loo diyaarin lahaa maxaa lagu samayn karaa wadanka aynu ka hadlayno waa wadan markaad timaadid aadan lahayn adres ma lihid oo gurigaagu meel loogu soo hagaaga ma laha number ma lihid qofku ma kuma jiro diiwaan waagii hore waxaa jiri jiray magaalooyinka waxa la yidhahda folio familia oo uu ka tegay talyaaniga oo dadka magaalooyinka degan markay ilmo u dhashaan system la gelin jiray wixiina waa baaba-een meelo ay ka jiraanoo weli register yar yaallo oo sida qardho oo kale baa jira oo historic ah laakiin meel kale ma yaalo marka qof aan jirin adigu ma maamuli kartid dowladdu ma maamuli karto dad aanay garanaynin baahidooda garanaynin inay jiraan garanaynin caafimaadkooda garanaynin markaasaan bilownay inaan programkan iyo fikraddiisa aan isu keenno inaan qorno inaan isku dayno sidee loo samayn karaa meelaan waxbana doctor khadiijo mashruucan fikirkiisa yaa iskale imise sano ayaa wadeen fikirkiisa anigu waan lahaa madaxweynaha cabdiweli gaasna uu nagu raacay safaaradda talyaaniguna waxay tiri inla in la la inta la la baylot gareeyo oo la la fiiriyo inuu suurtagal yahay iyo in kale annagaa budgetkiisa bixinayna yidhaahdeen jaamacadda marka aniga waxaan ka shaqeeyaa qeyb la yidhaahdo research and development unit italian geographical society oo ku taala dowladda talyaaniga waa meel cilmi baaris lagu sameeyo waxaana laga shaqeeyaa sidii loo horumarin lahaa wadamada loo horumarin lahaa marka fikirka ah maxaa la samayn karaa si lagu lagu fariisiyo dhulka loogu dhigo lugaha dadka ku nool meel fikirkiisa hore anigu soddon sanaan ka shaqaynayey wadamo badan baan kaga shaqeeyey proposalkaas ugu horeeya maxaa la samayn karaa markii la yidhi fikirkaas ayaan keenay in la samayn karo aniga iyo dadka ila shaqeeya cilmi baarista igala shaqeeya fikirkiina oo madaxweynihii iyo iyo iyo iyo safiirkii labadaba way qaateen madaxweynuhu markaas warqad buu qoray oo talyaaniga u qoru leeyahay waxaan rabaa in laiga caawiyo sidii arrintaas loo samayn lahaa toban sanay soo socotay toban sano dadka soomaalida ahi waa dad guurguura oo ka taga meelaha lagu yaqiin sidee loogu dabaqayaa diiwaangelin rasmi ah oo fadhida horta bal marka ugu horeysa anaga hadda wuxuu arrintiyadu kusii jeedaa dadka degan oo magaalooyinka degan oo la yidhaahdo qofka la gelinayo diiwaan qofna waa qof marti ah ama yimaado ka taga meel qofna waa qof si rasmi ah u degan waxaan marka anaga ku bilaabaynaa shaqada dadka degan magaalooyinka markaas kadib baanu u gudbaynaa tuulooyinka markaas kadib baanu u gudbaynaa bal dadka reer guraaga ah wixii aynu ka samayn lahayn maadaama maya maanta ay technology badan ay jirto dadka loo loo samayn karo in la la register gareeyo oo meeshii joogaan lagu register garo ogaado waa la samayn karaa laakiin hadda waxaanu aada ugu soo jeednaa bal horta dadka degan magaalooyinka degan in ayaga laga bilaabo waa la samaynayaa waa la samayn doonaa mid walba laakiin nooc gooni ah baa loola dhaqmayaa ilan qofna saa sheegaysa wuu guurguurayaa qofna magaaluu degan yahay adres buu leeyahay guri buu leeyahay meel buu degan yahay meeshaasaa loogu imaanaya qofkaas
doctoresa khadiijo barnaamijkan adigu madax baa ka tahay yaa ka shaqeeya oo aada u tababarteen Eh, barnaamijkan inta uu soo socday eh, waxyaalo badan ayaa waxna ay oo ahaayeen wax fiican oo positive ah wax badan oo dhibaato badanna way na soo martay inaanu samayno sababaha ay dhibaatadu u badan tahayna waxay tahay inaysan dadku fahmaynin waxa laga sheekeynayo maadaama ay waqti badan kasoo wareegatay markii dagaalkani uu dhacay eh, eh, wadankiina uu iska burburay intiisa badnayd dadkii lefool iyo familia iyo in meel sharci ay ka jirto iyo ma- we- maxay ahayd iisheeg g- meel shaqaynaysa iyo meel aysin ee la- aan ay dhamaatay ama aan laba dhisin ila waxa in la burburiyo way sahlan tahay in la dhisaase way dhib badan tahay waxyaalo badan ayaa marka naga hor yimid covid baa naga soo dhex galay marka waktigu saasoo horta kow noogu dheeraaday Eh, annagu waxaanu la shaqaynaynay em, eh, degmada garowe waxaa programka qeybtiisa hore ka qeyb galay boqol iyo soddon iyo sideed qof oo ah dadka ka shaqeeya municipality-ga dhalinyaro aanu qaadanay marka looma eh, cidina dibadda ugama timaado dadkaasaa la tababaraa ayagaa ka shaqaynaya macnihiisuna wuxuu yahay marka programka la sameynayo degmadu ka bilaabmaya marka waa inay degmadii ayadii awood u leedahay doctoresa khadiijo adoo naga raalli ah dad badan oo dhegeystayaasha ka mid a markay maqlaan folio familio qaar baan aqoon waa laga yaabaa in dadkii hore ay qaybi taqaan marka haddii aad noo sharaxdo bal folio familio waxa ay tahay iyo dadka markii aad eh, diiwaan gelinaysaan in eh, shuruudaha ah ilaa meeshu ka bilaabanayso diiwaangelintu cunuga kusoo kordho oo kale sidee baa loogu dari doonaa bal noo sharax si yaroo kooban
Eh, folia familia horta waa talyaani waa folia familia waa waa warqadii familiga weeye macnaha waxa laga wado marka markii hadda anagu aanu dadka la diiwaan gelinayo familiga oo dhan maca aabaha ilaa hooyada ilaa ciddii markaas mas-uul ah iyo wixii alla wixii ilmo ah iyo wixii jooga oo dhan baa hal mar la register garaynaya ayagiibaa marka waxaa la siinayaa number waxay leeyihiin family ah family number folia familia family number baa la siinayaa numberka qoyska baa la siinayaa numberkaas qoyska ah shantaas ama lixdaas qof oo qoyska ka mid ihi qof walba wuu haystaa oo isaga warqadiisay ku qoran tahay qof kastana gooniba inta loo register gareeyo ba waxaa la siinayaa number isaga u khaasa ama ha qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado marka haddii uu- Hadhowna- hadduu magaalada ka guuro xataa ama meel kale aado lambarkiisi waa leeyahay systemka igu degdegaysaa igu ha igu degdegin fo- eh, familiga numberkii qoyskii numberkii buu leeyahay qofkaa numberka la siiyey ilaa uu ka dhinta wuu had- wadanaya qof kale lama siin karo ama wadanka ha ka guuro ama meel kale ha u guuro ama magaalo kale ha u guuro markii la- qofkaas eh, familigaas qof baa ka mas-uul ah qofkaas ka mas-uul ah wuxuu saxiixayaa in haddii eh, qoyskiisa uu qof kusoo kordho qof dhashay kusoo kordho inuu keeno oo yidhaahdo qofkaasaa iigu soo kordhay aniga oo uu re- uu geliyo diiwaankii hadduu qof ka dhintana intuu yimaado diiwaanku yidhahdo qofkaasi wuu dhintay haddii qof guuro marka uu ka guuro eh, garow uu deganaa qardhow u guuray oo kaleeto ole marka qardhona had systemkuu ka jira ilan waxaan rabnaa systemka inuu wadanka oo dhan ka jiro soo maaha qardho buu tegayaa wuxuu leeyahay ani waan kasoo guray garowe xaafadaasaan deganahay qardhaan kusoo biiray qardho markaas eh, eh, degmadeedii ayaa u so- soo kasoo codsanaysa degmadii garowe in faylkaas loo soo wareejiyo marka wixii dhasha iyo wixii dhinta iyaduna waa system kale waxaa la yidhahdaa iyada midaan waxaa la yidhahdaa de- registerkii baa la yidhahdaa kana waxaa la yidhahdaa dhacdooyinka dhaca sidee baa loo quudin karaa eh, eh, diiwaanka ilan waxaa la rabaa haddii diiwaanku uu inta la iska register gari meel iska fadhiyo uu dhimanaya marka waxaa soo quudinaya systemkan ah wixii dhashay in lagu daro wixii dhintay laga saaro wixii eh, maxay ahayd guure in laga waxeeyo wixii isguursaday in la register gareeyo kadibna waxaa u fududaanaysa degmada shaqo kasta oo ay rabaan inay qabtaan intee ilmood baa sanadkan raba in la talaalo intee arday baa kasoo baxaysa ee- ee jaamacad iskuuladii kasoo baxaysa oo jaamacad u baahan intee baa la rabaa in civil service loo diro intee baa la rabaa in military service loo diro intee haween ah ayaa uur leh oo u baahan in nutrition iyo wax loo sameeyo degmadii dokumentiga ay haysatay hadda maanta waxa dhacaa waxay tahay hay-ad kastoo timaadaa sanad ama laba sano ba waxay samaynaysaa is wax la yidhaahdo qiyaas meeqa naagood baa meeshan ku dhimatay meeqaa jirta iyagiibaa marka dowladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen kasoo qaad hadda doorashada kasoo qaad hadda doorashaan samaynay dadku iyagoo keligo iyagoo iska socda keligood anaa iska tegaya waxaan leeyahay aniga waxaa la yihahdaa khadiija cali waxaan rabaa in la iregister gareeyo markii laakiin systemkan la dhigo degmada ayaa systemkii ku jira markaase degmada waxaa laleeyahy waxay soo brinti garaynaysaa soo daabacaysaa wixii sideed iyo toban sano ka weyn ilaa iyo sagaashan iyo sagaal halkaasaa la dhigayaa dadka degan magaaladaas waa kuwaas dadka la rabo inay codeeyaan waa la yaqaanaa qofkii waxaa la siinayaa kaarka ku codayn lahaa halkaasuu imaanaya way odaynayaan hadhowdii iyagu dadkii baahnaa wax way siin karaan dadkii canshuurtii way kasoo qaadan karaan maxay ahayd isha qofkii xanuunsan haddii hadda waa tawaadiga ogeed covidkii baa dhacay waxaa lagu leeyahy dadka waaweyn hala hala hala talaalo dadkii maba la yaqaanba dacdooda imisaa dhimanaysa imisaa nool marka waxa weeye waxaani waa dowladnimadii weeyaan oo lagu shaqayn lahaa oo lagu gaari lahaa ummadda ilaa iyo hoos loogu gaari lahaa waxaana waxaa laga dhisaa hoosta sidii guri la dhisaayo oo kaleetoole waa inay heer degmo ay ka dhisantaa degmada la tababaraa ee sharci bay leeyihiin waxaani sharciyo in loo sameeyo in markaasna la la la la la la abuurana la abuuro marka kaydkii isagoo warqad ah iyo isagoo digital ah howlo badan baa isxambaarsana dadku maantay warqadda teesaraha ama dhalashada iyo sugnaanta way haystaan marka taas ma la oran karaa inay wax idiin fududayso qofkii annagu waxa aanu maadaama meesha laga bilaabayaa aysan waxba oolin oo annaga siday nala tahay meel wax lagu kaydiyo iyo diiwaan kaydsani uusan jirin waxaa la bilaabayaa in horta bal guriga qofku degan yahay in lasoo gaarsiiyo in loo sameeyo number ay dowladdu leedahay numberkaasi marka wuxuu kasoo bilaabanayaa in numberkaas uu puntland yahay oo laba number baa la siinaya puntland nidaam puntland baa la siinayaa garow district baa la siinayaa garow town baa la siinayaa xaafadii baa la siinayaa waxaa la siinayaa laantii waxaa la siinayaa aagii guriga hortiisii baa inta la yimaadaa number guriga lagu qoraya si loo ogaado reerkaasi meesha uu degan yahay markaas kadib baa reerka la diiwaan gelinaya marka qof kasta markuu qofku imaanayo isdiiwaan gelinayo waxaa la oranayaa wax alla wixii documenti ah oo aad haysatid ama ha ahaadeen documenti aad guri ku leedahay ama ha ahaadeen mid adiga horey lagu siiyey folio familia ah ama mid aad teesira aad ku codayso ha ahaado soo qaado adiga diiwaankaagaas iyo waxaa lagu gelinayaa folio familiyahii baa lagu dhisaya reerka halkaas degana hal number bay wada yeelanayaan qof kastana number isaga u khaasuu yeelanaya marka waxaa la tartiib tartiib baa waxaan la rabaa in loo dhiso ma aha wax emergency ah ma aha wax maxay ahayd ii sheeg u baahan in la yidhaahdo dad baa la diiwaan gelinayayo laga dhigo waxaani waa in dib loo soo dhiso in dadka municipalityga meesha joogtaa dadka ay iyadu maamulayso aynan siin kartaa documenti sharciyana siin kartaa maamulina kartaa marka waxa oo dhan waa isku xiran yihiin waa iska garanaysaa waddankeena markii qof faadumo adiga markii lagu yidhaahdo shan jeer buu magacaaga qoran yahay mid waa faaduma mid waa faadumo mid waa si kalaa loo qorayaa laba uubaa lagu darayaa marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan inta dadka si sahlan oo tartiib ah loogu micneeyo in qofka la yidhaahdo adiga numberkaaga permanentgaana waa kaas ood weligaa haysanaysid magacaaguna sidaasuu u qoran yahay ayagana la yidhaahdo doorta inta documentiga ay ayagu soo qaateen looga fiiriyo marka wuxuu wax ma aha garowe hadda toban sanadoba hataanu soo wadnay inaanu bal aragno wixii suurtagal ah iyo waxaan suurtagelayn ila adi iskama samayn marka garow hadda ma ma ma idiin dhamaatay diiwaangelinta garow qaybteedii hore baanu dhamaynay qaybtii hore oo ahayd ilaa iyo guriga ilaa iyo muxuu aha ii sheeg in la yimaado ilaa iyo guriga lana register gareeyo hadda waxaan u gudbaynaa qaybtii ahayd in dadka la register gareeyo marka tartiib tartiib bay u soconaysaa laakiin haddii maadaama ay dowladdii ay la wareegtay intaas annagu cilmi baaris un baan samaynaynay dowladdii baan usoo bandhignay dowladdii waxay tiri waan la wareegaynaa waana hirgelinaynaa marka qasab maaha in garoowe la sugo waddanka haddii aanu u helno lacag u helno iyo waxaanu ku samayno u helno meelo badan waa laga bilaabi karaa marka garow hadda wuxuu intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti inoogu ahayd ditoriso khadiijo cali maxamuud oo ah madaxa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadweynaha puntland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka lamida waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
faadmo yaasiin jaamac ayaan dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi ee madasha haweenka halka aad weli nagala socotaan waa washington madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump ayaa ergegiisa gaarka ee dalkaasi ukraine iyo ruushka u soo xulay kate kellog oo ah genaraal hore uga tirsanaa ciidanka mareykanka trump ayaa ballan qaaday in si deg deg ah uu soo afjari doono dagaalka wariyaha v o a tetiana frosco ayaa warbixintan waxa ay ku eegeysaa taariikhda kelog aragtidiisa ku aadan soo afjaridda dagaalka iyo loolanka horyaala maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo koobaya madaxweynaha la doortay ayaa soo xulay generaalka howlgabka kiif kelog oo siddeetan jir ah kaasi oo u xil saarnaan doona arrimaha yukrain iyo ruushka kelog ayaa horay u soo noqday madaxa shaqaalaha ee golaha amniga qaranka xilligii koowaad ee trump cort volker oo ah orgeygii hore ee trump u qaabilsanaa wadaxaajoodka ukraine ayaa sheegay in kellog uu yahay ikhtiyaar wanaagsan waa hogaamiye militari oo khibrad leh waa jenaraal saddex idigoodla ah taas oo ah wax weyn xidhiidh soke ayuu la leeyahay madaxweyne trump marka waxay awood u helayaan inay si wanaagsan u wada xidhiidhaan volker ayaa sheegay in kelog uu dhaqan gelin doono aragtiyada trump ee ku aadan soo afjaridda dagaalka waa gaadhsiinta fariimaha madaxweyne trump ee ka imanaya iyo ugeynta dhulkaas iyo fariimaha laga keenaya dhinac kasta oo trump loo keenayo kelog ayaa madax ka soo noqday xarunta amniga maraykanka oo ka tirsan macadka first policy waxa uu wax ka qoray qorshaha lagu soo afjarayo dagaalka ukraine waxa uu soo jeediyey in maraykanku uu bilaabo siyaasad caadi ah oo lagu raadinayo xabad joojin iyo arrimo lagu gorgortami karo qorshaha waxaa ku jira in haddii kiyev ay oggolaato inay ruushka wadahadal la gasho uu maraykanku sii wadi doono inuu hubsiiyo kelog ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo xubinimada ukrain ee gaashaanbuurta neto iyadoo taas loogu beddelayo damaanad qaad dhinaca amniga ah taas micnaheedu ma aha in ukrain ay isdhiibayso taas micnaheedu ma aha inay dhulka tanaasulayso kelog ayaa maamulka biden ku dhaleeceeyey in aanu in ku filan ka samaynin taageerada dhinaca militari ee ukraine evelyn farkas waxay ahayd kaaliyihii wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha ruushka ukraine iyo gobolka eurasiya ee maamulkii obama kelog ayay aragtidiisa ku raacsan tahay waxa uu farta si fiican u saaray meelaha ay ku liitaan maamulka hadda iyo maamuladii ka horreeyey oo micnaheedu yahay in si ku filan aanaan ukraine militari ahaan u taageerin waxay la tahay maamulka trump waxa uu haystaa fursad uu meel fiican wax kaga bilaabo marka laga hadlayo magacaabista qof khibrad u leh islamarkaana mudnaanta koowaad arrintan siinaya john herbes waa danjarihii maraykanka ee ukrain sannadihii laba kun iyo saddex ilaa laba kun iyo lix waxa uu sheegay in kelog uu og yahay in xadgudubka valadimir putin ee ukrain uu yahay handadaad uu ruushku ku hayo maslaxadaha maraykanka ee yurub iyo dunida kale kelog wuu fahamsan yahay in dagaalka loo soo afjaro sida uu trump doonayo iyadoo jiritaanka ukrainna ay maraykanka muhiim u tahay la taliyii hore amniga qaranka ee trump haddana aadka u dhaleecaya john bolton ayaa sheegay in kelog aanu lahayn wax khibradoo ku filan oo uu shaqadan ku qaban karo wax aqoona uma laha dagaalka meesha ka socda siyaabo badan ayuu isagu neeto mucaarad ugu yahay david kremer waxa uu horay u soo noqday ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha yurub iyo gobolka eurasiya ee maamulkii george bushkii yaraa kremer ayaa arkay in kooxda uu trump u soo xulay inay noqdaan la taliyaasha dhinaca amniga qaranku ay yihiin rajo wanaagsan oo ukrain iyo yurub u soo baxday waxay la tahay in magacaabista general kellog ay tahay calaamad rajo fiican leh senator mak rubio oo wasiirka arrimaha dibadda loo soo xulay si wanaagsan buu xaaladda u fahamsan yahay la taliyaha amniga qaranka michael walls isna waa xulasho wanaagsan kellog ayaa la filayaa inuu si dhow ula shaqeeyo la taliyaha amniga qaranka michael walls kaasoo farriinuu ku soo qoray barta ex ku ballan qaaday in sida uu hadalka u dhigay uu dagaalka ukrain si nabada ku soo afjari doono
warbixintii wariyaha v o e titiana frosco waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheer halkaad nagala socotaan waa washington in ka badan lixdan kun oo qof oo deganaa waqooyiga israa'iil ayaa laga daadguriyey guryahoodii afar iyo tobanka bilood ka hor markii xisbullaahi ay bilaabeen inay madaafiic ay ku garaacaan deegaanadaasi si markaasi ay taageero u siiyaan ururka xamaas ee dagaalka kula jira israa'iil haatan oo heshiis xabajoojin ahaa uu u muuqdo mid dhaqan galay dadka qaarkood ayaa waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda inkastoo dadka badankood ay doorbidayaan in ay ka warsugayaan sida ay wax noqonayaan wariyaha v o e linda gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kiryad shimona ee israa'el waxaa soo jeedinaysaa zahre ciidle wadarta guud ee tirada dadkii laga daadgureeyey waqooyiga israa'il waxay ahayd lixdan kun oo qof haddana inta badan dadkaasi waxa ay ku noolaayeen magaalada kiryaad shona waxaana daadgurayntoodu bilaabantay laba toddobaad uun kadib markii xisbulla ay bilaabeen inay gantaalla ku garaacaan deegaanada ku teedsan xuduudka gantaalihii ugu horreeyeyna waxa ay bilaabmeen oktoobar labadii saraakiisha magaaladu waxay sheegeen in ilaa kun guri ay burbureen kadib markii gantaala kusoo dhaceen qaarkoodna ay gaadheen firarkii madaafiicdu laakiin hadda waxaa shaqaynaysa heshiiskii xabajoojinta ahaa ee dhowaan la saxeexay qaar ka mida dadka deegaanku waxay bilaabeen inay dib ugu laabtaan guryahoodii si ay usoo hubiyaan inay dumeen iyo inay weli dhisan yihiin
dadku xaqiiqatan waxay bilaabeen inay soo noqdaan si ay u fiiriyaan guryahooda laakiin waxay u badan tahay in la sugo oo xaaladda la eego wakhti dheer inta aanu dadku soo noqon waa in aan sugno oo aan aragno in xabadjoojintu ay si rasmi a u shaqaynayso ayhinatan waa mid ka mida saddex kun oo qof oo ka mid ahaa afar iyo labaatankii kun ee qof ee deganaa magaaladaasi tan iyo bilowgii dagaalka waxaana uu ka mid ahaa askarta kaydka ah ee ciidanka qaybta ammaanka deegaanka hooyadii walaashii iyo ehelkiisii dhowaa mar hore ayaa laga daadgureeyey guryahoodii kadib markii ay bilowdeen gantaalaha ay soo ridayeen xusbulla natan ayaa aaminsan in israa'iil ay si deg dega u ogolaatay inay xabajoojintaasi la gasho lubnaan
wuxuu ahaa go'aan qaldan in la joojiyo sababtoo ah run ahaantii ma dareemayno in la dhammeeye waxaannu dib u riixnay xisbullah laakiin hadda waxaan u malaynaynaa in ay soo laaban doonaan oo ay soo qaadi doonaan weerar la mida kii oktoobar toddoba oo ay markan ka soo geli doonaan halkan waqooyiga agagaarka deegaanka loo yaqaano kibuts dafna boqolaal geed oo afakaadho ah ayaa bislaaday oo aan lahayn cid gurata geedaha kale qaarkood way gubteen kadib markii ay madaafiicdu ku dhaceen megan shanhaaf oo ka mida beeralayda deegaanka dafna ayaa ka hadlay khasaaraha soo gaadhay oo uu ku qiyaasay boqolaal kun oo dollar waa qayb ka mid a saamaynta dagaalka annaguna ma nihin cidda keliya ay dhibaatadu ka soo gaartay ugu yaraan geedahani ma aha bini'aadam haddana dagaalku wuu saameeyey marka ma waxaannu door bidnaa iyagu waa geedo oo khasaaraha kuma jiraan shanhaaf qoyskiisa iyo kun qof oo kale oo ku noolaa deegaankan defna ee xuduudka ah waxaa la daadgureeyey in ka badan hal sano ka hor waxaana la sheegay in ay ka warsugayaan dhaqangalka heshiiskii xabajoojinta ahaa oo rasmi a laakiin dadka qaar way sugi kari waayeen in ay dib ugu laabtaan guryahoodii ku yaalay dafna qaar bishii juun eyna dhaaftay ayay soo laabteen waxaana haleelay weeraradii gantaalaha ee bilihii sebtembar iyo oktoobar orit brag oo ka mida dadka deegaankaasi waxay sheegtay in guriga wiilkooda madfac ku soo dhacay balse ay aaminsan tahay inay ku noolaato magaaladeedii ay ku dhalatay waxay tidhi waan soo laabtay maxaa yeelay dafne waxaan u arkaa inay tahay gurigayaga waan aaminsanahay inaan dafne ku noolaado waa halkii aan ku dhashay waxaan ku barbaaray magaaladan ku taalla xuduudka dadkaasi tiradoodu gaadhaysa lixdanka kun ee qof ee laga soo daadgureeyey guryahoodii ku yaalay deegaanada xuduudka ah ayaa si dhow isha ugu haya dhacdooyinka iyo isbedelada ka dhacay dalka suuriya ay dariska yihiin laakiin walaaca ugu badan ee ay qabaan wuxuu yahay in xabajoojintii lubnaan iyo israa'el ay dhowaan ku heshiiyeen ay ahaato mid tijaabo ah amaba hubanti la-aana balse haddii ay si rasmiya u dhaqan gasho dadka badankoodu waxay sheegeen inay ku laabanayaan guryahoodii
warbixintii wariyaha v o e linda grandstein ayaa dhegeysateen waxaana soo jeedinaysay zahra ciidla nuur haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban cabdicasiis barrow waa kan
dalka turkiga waxa uu dhowaan ku guulaystay inuu is-horkeeno madaxda dalalka etoobiya iyo soomaaliya kuwaasi oo muddo ku siman sanad uu u dhexeeyay khilaaf dhinaca diblomaasiga ah haddaba wadahadallada ka dhacay turkiga dadka qaar waxay u arkaan inuu ibafurayo albaabka nabadda iyo wada noolaashiyaha geeska afrika laakiin waxaa jira dad fara badan oo aqoonyahana oo soomaali ah oo dood badan ka keenay is-afgaradka lagu gaadhay dalka turkiga qaarkood waxay leeyihiin qodobada laga wada hadlay waxay u baahan yihiin fasiraad dhinaca diblomaasiyadda ah oo looga fadhiyo dowladda federaalka ee soomaaliya doodan xitaa waxay saamaysay dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku nool magaalada muqdisho haddaba wadahadallada ka furmay dalka turkiga ee qorshuhu uu yahay in ay sii socdaan suuragal ma tahay in ay soo gabagabeeyaan xasradda siyaasadeed ee gobolka geeska afrika ka taagnayd gaar ahaan dalalka itoobiya iyo soomaaliya oo in muddo ah diblomaasiyadda ku loolamayay haddaba arrintaas ayaan ku eegayaa dooda gaaban ee maanta waxaa igala qaybgalaya cawil saciid iyo xasan cabdulaahi oo labadaba ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee jooga magaalada muqdisho waxaan ku hormarayaa xasan cabdulaahi turkiga wadahadalkii ka dhacay ee madaxda soomaalida iyo u dhexeeyey etoobiya oo ay dowladda ordogan garwadeenka ka ahayd aragtida aad ka qabtaan ka dhallinyar ahaan muxuu yahay bismillahi raxmaan iraxiim ka dhalinyaro ahaan aragtida aan ka qabno oo aragti cad waaye taasoo ah in ay dalkii macnaha weli ooloo jiheeyey dhan uusan mudnayn taasoo aan wax badan aan ka dhahnay horena aan u sheegnay aragtideenna inay ahayd heshiiska haddii heshiisba la gelayo horta marka hore in ay dowladda soomaaliya ballanqaadka ay samaysay ay fuliso oo ahaa inta ay ka laabanayso dowladda etoobiya wadahadaladii ay la samaysay waqooyiga soomaaliya ee gaar ahaan somalilan ay macnaha ka laabato kadibna ayadoo macnaha wax heshiis ah aan gacmaha ku sidanin oo markaas kadib waxa ay rabtana sheegeen karto sida la rabana looga wada hadli karo in laisku imaado ayaan sugeynay laakiin taas ma dhicin ayadoo aysan weli ka laabanin etoobiya oo abiy axmed oo weli ciidamada kusoo guraya dalka ayaa waxaa macnaha wadahadallo ee hordhacah lagu saxiixday ee ankara taasaa marka waxa ay keentay inaan aada oga dhiidhino waa tahay cawil dooda xasan waad maqlaysaa adiga sidaa arrintaa kula muuqataa
aad baad umahadsantihiin bahda v o e doodan aniga waxay ila muuqataa runtii heshiiskan inuu yahay heshiis taariikhi ah maadaama aynu leenahay xeeb iyo bad weyn oo kheyraad ilaahay nagu manaystay inaynu uga faa-iideysano inaanu maxaa la yihahdaa aan ka wada munaafacsano annaga iyo dowladda kale ee dariskeena ah etoobiya runtii etoobiya dagaal badan waynu dhex maray waxyaabo badan oo mahadha ahna way jiraan hase yeeshee wakhtigan la joogo mar walba waxaa muhiima in laga fikiro dunida halka ay u tillaabsanayso iyo waxyaabaha mashaakilka xakin kara mar walba haddii dabka lasii hulaaqo oo dhibaatooyinka laga sii shaqeeyo uma arko runtii inay tahay mid ay soomaaliya ku guuleysan karto waxaan u arkaa heshiiska inuu yahay heshiis taariikhi ah oo istaraatiiji ah oo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh ay ku tallaabsatay runtii waana taariikh qormaysa ayaan aaminsanahay in heshiiskani sida wacan looga faa-iideysto oo soomaaliya ay ka faa-iideysto kheyraadka sidaan ognahay dalka shidaala laga qodi rabaa sida la sheegay kheyraad badanna waynu leenahay inaan kheyraadkeenu uga faa-iideysano dhanka togan oo aynu uga faa-iideysanin inaanu dagaal iyo ciidan iyo hub bis inaanu maxaa la yihahdaa kheyraadkii aanu ku soo iibsano oo aynu uga faa-iideysano dhinacyo kala duwan oo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba u leh ahmiyad gooni ah waxaan aaminsanahay saaxiibkii aragtidiisa in runtii uu ka fiiriyo dhinacyada kale ee muhiimka ah ee soomaaliya waxtarka u leh waa tahay waxa uu cawil leeyahay muhiimadda waxay tahay wada noolaashayaha geeska africa iyo nabadda in laga faa'iidaysto wada hadalkii ka dhacay turkigana etoobiya dhinaceeda waxay sheegtay in midnimada soomaaliya iyo madax banaanideeda etoobiya ay diyaar u tahay islamarkaana aysan ku xadgudbeyn labada dhinacna ay is ixtiraamayaan iyadoo qaanuunka caalamiga la ilaalinayo xasan taasi miyaanay ahayn damaanad qaad cad oo ah in soomaalidu aanay sii raadin arrinta la xiriirta etoobiya waa inay ka laabatis afgaradkii somalilan ay la gaartay luuqadda diblomaasiyadda ee lagu wada hadlay ayaa wax badan fasiraysa soomaa
horta runtii dadka mogtahay waxay u baahan yihiin arrimaha dhulalka iyo marka laga hadlayo inay taariikhaha dib u akhriyaan waxaa jirto dalal badan oo heshiisyo dhul iyo heshiisyo bada wada galay laakiin meelihii ay ku dambeeyeen iyo dhibaatadii ka dhacday ilaa hadda taan ay saameynteeda leedahay tusaale waxaan soo qaadan karnaa labada gobol ee sacuudi carabiya ay heshiis kala gashay yemen oo najiraan iyo jaysaan ilaa iyo haddataan in waqtigii intuu dhammaaday haddana aysan weli dib u helin oo ay mar walba gorgortan iyo siyaasad iyo carqaladeyn iyo dagaalo ay laga dhex oogay yemanti si aysan macnaha dhulkoodii usoo fiirnin marka taas mid lamid a ayaan waxaan uga baqaynaa dalkeena in ay ka dhacdo oo haddii la siiyo dhul ka mid ah soomaali oo ay dekada ka dhistaan oo ay macnaha imaadaan waxay ku qasban yihiin dhulka ugu dhow horta inay doortaan laakiin meel dekada laga siiya ma jirto is-afgaradka waxaa la leeyahay waa hordhac guddiyo farsama kulmi doona ilaa february ujeeddaduna waxay tahay in wada noolaasho salmi ah oo nabadgelyo la sameeyo labada dhinacna kheyraadka ay ka wada faa'iidaystaan soomaaliyana ay u baahan tahay boqolka milyana etoobiyaanka ee halkaasi joogta soomaalidana ay qarashaad fara badan heli karaan dadkaasna ay ka faa'iidi karaan biyahan taa marka isku tiirsanaanta ah waxaad walaac uga muujinaysa maxay tahay qadiyadda aan walaac badan ka qabno waxa waaye ma la dhihin horta waxaa jira acros cahdiga acros xaq way u yeelanaya dowladda hadday land lock tahay inay macnaha ka hesho dowladaha dariska ah meel ay wax kala soo degto laakiin inay access ay u yeelato ay macnaha ay manfad ama marinbiyood ay ka hesho macnaha ay waxay rabto ka samaysan karto waxa waaye waxay ku tahay xadgudub dalka kale waxaan ognahay dowladda etoobiya iyo jananadeeda ciidanka si calan ah ay waxay u sheegeen muuqata in ay macnaha ciidan bad samaysteen diyaarna u yihiin inay ka shaqeeyaan badda badda cas weliba si gaar ah ayna ka helaan muhiim ay tahay inay ka helaan mariinbiyood ay ka helaan meel ay ka gaaraan badda ay ka gaaraan ay ka helaan marka sidaas daraaddeed marka ayaga waa cad yahay ajandahoodana waa cad yahay daraasaadka iyo macaahidoodana waxa ay dhigayaan waa cad yahay waxaa jiro buwaag badan oo ay ka qoreen arrintan aad baa mahadsan tahay cawil dooda xasan iyo walaaca uu qabo qudhada dhallinyarada muqdisho jooga aqoonyahankaad ka mid tahay miyaanay ku muuqan waxaase walaaca uu muujinayo xaqiiqatan dhinacyo fara badan oo kala duwan markii laga eega dood saaxiibkey runtii wax badan kama muuqdaan oo walaac ah maxaa yeelay in sida asiga ayaa ka dhawaajiyey in dalku haddii land locket uu yahay uusan lahayn bad in uu dalaalka jaarka la ama dariska la ah uu ka helo bad uu ka helo ama uu ka helo meel uu wax kala soo dego si ay labada dhinac wada madaafacsadaan dowladda soomaaliya iyo etoobiya waxay ku wada yaaleen geeska africa waa laba dowladoodoo darisa runtii ilkihii caraba isugu dhowey isqaniinaan way jiraan in caqabado badan lasoo wada maray iyo waxyaabo badan oo taagan way jiraan laakiin waxaa aaminsanahay arrimaha siyaasiga ah markii dhinaca kale laga eego waa kuwo loo bedeli karo nabad iyo silmi iyo wada noolaasho dhibaatooyinka fara badan ee etoobiya soomaaliya ka tabanaysana iyo tusaalooyinka uu soo qaatay saaxiibkay ee jasiiradaha carabta ahna waxaa aaminsanahay inaynu ka duwannahay dadkaas oo aynu haddii heshiiskan qaab saxa loo diiwaangeliyo ama loo wada galo aynu ka wada faa'iidaysan karno
waxaan rabaa bal markaad fiirisaan bulsho fara badan oo soomaali ah oo aqoon-yahankeedii dhallinyarada aad tihiin ayaa runtii dhegaysanaysa doodahan waxaan rabnaa bal haddii la idin weydiiyo si gobolkan geeska africana uu xal u noqdo islamarkaana bulshada labada dal ay u noqdaan kuwa nabadgelyada ku wada nool haddii xalka la idin weydiiyo xaggee ka raadin lahaydeen xasanaan ku hormaraya sideeda warta xalka waa fudud yahay waa etoobiya inay joodeyso damaca iyo hunguriga ay ka leedahay qaadashada badda soomaaliyeed sidaan ognahay jabuuti waxaa laga siiyey dekada wax kala soo degaan berbera qeybaa laga siiyey waa u cuntami weysay laamu iyo qorsho kale ay aadeen waa u cuntami weysay waxay istuseen marka meeshaan inay barta ugu dhow ay tahay oo ay ka heli karaan meel ay macnaha bad ka yeeshaan sida haza oo kale ay uga gudbaan marka annaga marka waxaan arabna waxaa waaye damaca etoobiya inay joojiso soomaaliyana ay heshiisyada iyo tillaabooyinka ay qaadayso ay mar walba u fiiriso wax laga bixi kara inay yihiin oo la fududayn karo cawl xalka haddii adig weydiin dabcan xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay isku fahmaan in la wada noolaado oo kheyraadka la wada munaafacsado dabcan waxa heshiisyada wada gelaya ma ahan dad caadiya ee waa dowlado kala saxiixanaya waxyaabo taariikhi ah iyadoo indhaha caalamkuna ay eegayaan oo ay fiirinayaan waxaa aaminsanaha marka haddiiba heshiiskaasi dhabaa loo kala saxiixdo oo qaab istaraatiiji ah loo maro inaan waxba ka halaabeynin sidaasina dadku ay ku wada noolaan karaan labada dhinac wadamadan ay ka wada munaafasadaan kheyraadkooda cawil saciid iyo xasan cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada muqdisho aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal waa cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga oo idin leh doodii gaabnaydna maanta intaas haynoo joogto
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan ay qaado seynab cege
sahanka ku diray heestaasi ay qaadaysay saynab cege waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo